habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha meyna waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada muqdisho
haddii maaragtay tirakoob ahaan la yidhaahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada muqdisho macal xildhibaanada iyo haddii laysku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarayn lix boqol ilaa shan boqol oo qofood oo population oo noqona
waxaannu sidoo kale idiin haynaa waraysi gaar ah oo aannu la yeelannay madaxa howlgalka midowda afrika francisco madera
amisom marna ma aanay fashilmin waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri gurigaagana uu adag yahay waxaa jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin
xubintii qurba joogta dooda gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida weerarkii dunida meelo badan gelgelaya dhinaca kombiyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombiyuutara oo badankeeda qaaradda eshiya la weeraray waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli in ka badan boqol iyo konton wadan uu ka dhacay weerarkaasi faylasha qaar la weeyayey markaasoo kooxihii weerarka geystayna ay dadku weydiisanayeen lacago si faylasha ay dib ugu soo celiyaan mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaadka qaran ee britain waxaana keentay in hay-adda caafimaadka qaran ay ku baaqdo weerar xoogan oo dhacay isbitaalada qaar waxay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qaliino ay sameyn lahaayeen sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay awoodi waayeen inay booqdaan oo ay helaan faylasha bukaanada ay doonayaan inay qaliimada ku sameeyaan
waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu donald trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eriyey madaxii hay-addaasi james come maamulku waxa uu waraysiyo ka qaaday ugu yaraan sideed ruux oo xilkaa u sharaxan madaxweyne trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto ka hor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda uga bixin amaba dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne noqday waxa uu sheegay in howshu ay haatan si dhaqso badan ku socoto isagoo tilmaamay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idil lagu hayo waxaanuu intaasi ku daray in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano tixgelinna loo hayo waana taa buu yidhi tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya madaxweynaha ayaa weli haysta bogaga ugu horeeya wargeysyada dalkan ka soo baxa waxaana falka uu shaqada kaga eriyey james comi cambaareeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee dalkan kuwaasoo madaxweynaha faahfaahin dheeraada ka dalbaday
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada dheera oo gaari karaya ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo kilomitr aqalka cad ee maraykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka in ay kuuriyada waqooyi saaraan ay saaraan cunaqabatayn adag oo arrinkaasi lagaga jawaabayo goorsii horeysay oo maanta ahna dowladda jabaan iyo kuuriyada koofureed ayaa si kul u cambaariyey gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday waxay tallabadaasi ku tilmaameen mid hanaanka nabadeed ee gobolka khalkhalgelin karaya islamar ahaantaasina ay kuuriyada waqooyi ku xadgudbtay qaraarkii qaramada midoobey barnaamijka hubka nucleerka ee kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka halka ruushku uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ay riday dowladda kuuriyada waqooyi
madaxweynaha cusub ee dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay edward filip oo ka soo jeeda xisbiga midigta dhexe filip oo lix iyo afartan jir ayaa xubin ka ah golaha baarlamanka dalkaasi waana duqa magaalada le harve waxa uuna ka mid yahay garabka qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa timid maalin uun kadib markii xaflad baariis ku qabsoontay oo si heer sare ah u dhacday uu xilka kula wareegay madaxweyne macron hadal uu ka jeediyey munaasabadda caleemasaarkiisa ayuu ku ballanqaaday in uu dib u soo celin doono booskii faransa ay ku lahayd yurub iyo caalamkaba isagoo sidoo kalena wacad ku maray sii wadidda dagaalka argagixisada ka dhanka ah
dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan qaaday tallaabooyin ay sheegeen inay doonayaan inay amniga magaalada ku adkeeyaan taa oo ay ka midka ahayd in baabuurta aan la dhigan wadooyinka muhiimka ee ay ku jirto wadada makaal mukarama iyo jidadka aada garoonka diwladaha ee magaalada muqdisho haddaba tallaabooyinkaasi maxay ka tari karaan amniga waxaa iyaguna jiray tallaabooyin lagu dhimay ciidamo loo ogol yahay in ay weheliyaan mas-uuliyiinta dowladda iyo hubka ay qaadan karaan intuba su-aashaas iyo kuwo kale ayay falastiin axmed iimaan waxay hordhigtay korneel cabdilaahi cali oo ka faallooda arrimaha amniga ahna guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya waa salaamaya horta dhammaan dadka ku dhageysanayo arrintaas waa arrin aada u wanaagsan sababtoo ah haddii ma aragtay tirakoob ahaan la yidhaahda mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada muqdisho macal xildhibaanada iyo haddii laysku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan waa mid ma aragtay aan ka yarin lix boqol ilaa shan boqol oo qofood oo population oo noqonaa iyo dhammaan gaadiidkaasoo wada adeegsanaya laba wado inta badan wadada makaal mukarama ee midda xeebta marto marka hay-adaha ammaanka waxay u arkeen inay maaragtay ay carqalad ay ku yihiin amniga hubka ay wataan oo haddana faraha badan iyo ciidankaa faraha badan oo galbinaya ama hore iyo gadaal ka socdo marka sharcigaa iyo in la xadido hubka ay wataan noocyadiisa waa mid u danaynaya ammaanka muwaadinka iyo kan muxuu ahaay u sahlayo muxuu ahay hay-adaha ammaanka inay maaragtay ay sugaan ammaanka madaxda iyo iyo kan kaleeto waay hubka ay wataan waxaa waay dabajeex qoriga qorigaasna waa qor maaragtay loogu talagalay inay qaataan maaragtay halkii koox oo ciidan oo koob iyo labaatan ayaa laba dabajeex qaataan marka afar qofood hadduu mid dabajeex oo wato meesha uu ka adeeganayana ay tahay maaragtay meel aada cariir u ah waxa waay haddii ay xabad qush ay tiraahdo dad badan ayaa maaragtay naftooda ay halis ay galaysaa marka waa arrin aada ugu wanaagsan ammaanka muwaadinka marka ma hirgasha taas oo ma noqotay mid ay mas-uuliyiinta la waardiyeeyo ay qaataan go-aankaasi oo ciidamadii ma la dhimay
horta dabcan waxa waaye ciidamada badanaaba ilaaliya mas-uuliyiinta waa ciidan tababaran oo badankooda ka yimaadeen booliiska ama militariga ka yimaadeen marka tababar ahaan way dhisan yihiin laakiinse qaabkii laysugu hagaajin lahaa in ay maaragtay hal meel ka amar qaataan ama hal meel ay maaragtay ay xogahooda ay kusoo gudbiyaan iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan taas waay midda maaragtay aada loogu howlan yahay laakiinse hadda saacado badan ayaan kasoo maqanaya magaalada muqdisho waxaa suurtagal ah in maaragtay ay hadda ay dhammaatay
maxaa keena marka muhiim maxay u noqotay ama loogu arkay halis ciidamadan waardiyeynaya mas-uuliyiinta soo ma jiraan waxyaabo kale oo ka muhiimsan oo u baahan in amniga marka hore dadka sugaya ay xooga saaraan oo tanna ay usoo noqdaan
qofka horta amniga sugayo qaarna waxa waaye waa waa ciidan muuqdo kuwana waa kuwo qarsoon marka wixii oo dhan oo wada hubaysana maarata isdhex marayaan marka way ku haboon tahay maarata in hubkana la xadido ilaaladana la xadido waayo afar qofood way ku filan tahay mas-uulka xildhibaankaa ama ama ama wasiirkaa ama muxuu ahay ama ama taliyo ciidana inuu maaragtay afar qofood u qaato laakiinse markii ay hub waaweyn oo culus oo loogu talagalay goobaha dagaalka ay dad population oo shacaba oo maras iyo dad maata ay dhex marayaan hay-adaha ammaanka iyo madaxda qaranka waxay u arkeen inay maaragtay halista inay sii kordhinaysa maayna inaysan maaragtay halista aysan dib u dhac aysan ku samayneyn aysan waxba ka tarin halista unbay sii kordhinaysaa marka in la xadido waa waxay maaragtay madaxda markii ay qorsheeyeen oo maaragtay si daba looga fakeray ay maaragtay ay habboon tahay in la xadido hubka ay wataan iyo tirada ciidanka marka ma imaan kartaa in layac xagga ammaanka ah oo madaxdii iyana uu halkaasi ku yimaado ilaan mararka qaar waxaanu ognahay in al-shabaab ay awood u leeyihiin meeshay doonaan iyo goortay doonaan inay weerara fulin karaan haddii laba askari un ay la socoto ma laga yaabaa inay taasi jilcin karto ammaankii dadka mas-uuliyiinta ah islamarkaana ay al-shabaab ay ku dhiiran karaan falastiin adig iyo shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa hal mid inaan la wadaago al-shabaab awood ay maaragtay ay ku leedahay magaalada muqdisho ma jirto iyagoo dhuumaalaysanaya gaari qaraxa ayay maarata dad maaragtay meel iskaga qaxweynaya inay ag dhigaan ayay maaragtay marka dambena maaragtay ay qarxiyeen kaa unbay maaragtay sameeyaan laakiin al-shabaab abaabulan oo hubaysan oo magaalada marayso ma jiraan waa dhuumaalaysa un waxa ay sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa kornel cabdilaahi cali oo ka faallada arrimaha amniga wuxuuna khadka telefoonka ugu warameeyey falastiin axmed iimaan dhinaca kalena madaxa midowda afrika ee soomaaliya ambasador francisco madera ayaa ka horyimid in howlgalka amisom uu yahay mid fashilan waxaana uu sheegay si al-shabaab looga guulaysto in loo baahan yahay xiriiro lala sameeyo dhallinyarada u nugul fikirka al-shabaab wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa waraystay danjire madera warbixintana nooga soo diray wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka amisom ambasador francisco madiera oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee london ayaa sheegay in muddadii ay amisom ka howlgelayeen soomaaliya ay gaadheen guulo waaweyn waxa uu sheegay in weli ay jiraan goobo ay xukumaan kooxda al-shabaab hase yeeshee boqolkiiba siddeetan ay ka xoreeyeen guud ahaan dhulkii ay maamuli jireen danjiraha ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in amisom ay ku fashilantay howlgalkeedii soomaaliya amisom marna ma aanay fashilmin waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri gurigaagana uu adag yahay waxaa jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin in wax la ysku dayo ma ahan dhibaatada sababtoo ah waa waxa ay rabaan in ay sameeyaan in ay guul gaadhaan ayaa dhibaato noqon karta hase yeeshee waxaannu samaynay in aanan u oggolaanin in ay dib u soo laabtaan waxa ay samaynayaan ayaa ah dhuumaalaysi ku dhufo oo ka dhaqaaq waana waxa lagu yaqaana argagixisada iyo jabhadaynta suuragal ma ahan in soomaaliya ay ilaaliso taaka kasta oo dhulka ka mid ah si loo dhaho waannu guulaysannay waxaan shaki ku jirin in al-shabaab si xoog badan loo wiiqay laakiin weli lama soo afjarin inta aan la soo afjarinna waxyaabahani waa ay sii socon doonaan arrintaasi ma noqon karto qiimayn ah in amisom ay fashilantay iyo in kale marka la eego waxyaabaha maanta dhacaya lama barbardhigi karo wixii horay u dhici jiray waxaa muhiima inaan ogaanno sida ay wax ku socdaan inay tahay si la aqbali karo marar badan ayaa laga hadlaa in al-shabaab aan looga guulaysan karin dagaal oo keliya loona baahan yahay in lala dagaalo fikirka ay aaminsan yihiin oo soo jiitay dhallinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay danjire madiera waxaa laftiisu uu ku doodayaa in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaalka oo keliya si al-shabaab looga guulaysto waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhallinyarada u nugul fikirka xag jirka ee al-shabaab lala xiriiro si loo yareeyo tirada badan ee dhallinyarada ah ee al-shabaab ay shaqaalaysiinayaan waxaa kaloo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dowladeed oo la gaadhsiiyo dadka soomaaliyeed in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay ciidanka amisom ayaa marar badan lagu eedeeyaa inay soomaaliya ka geystaan xadgudubyo liddi ku ah xuquuqda aadanaha sida dilka iyo kufsiga madiera ayaan weydiiyey haddii ay wax ka qabteen eedahaas oo qaarkood ay soo bandhigeen hay-adaha xuquuqul insaanka caddaymahaas waa la baaray waxaana laga soo saaray warbixin dhammaystiran kuwii sameeyey eedaymahaasi dib dambe nooguma soo laaban si ay mowqifkooda u difaacaan weli wakhti ayay haystaan hana noo sheegaan in wixii ka soo baxay baaritaankeenna in uusan sax ahayn diyaar ayaannu u nahay arrinta labaad waxa ay tahay amisom waa hay-ad ku dhisan la xisaabtan waxaannu leennahay qaabka iyo hannaanka howlgallada shuruuc dhigaya in aan marna la oggolaan karin faraxumayn iyo xadgudub intaba waxaannu leennahay taleefon dadka soomaalida u oggolaanaya inay soo wacaan haddii ay dhacdo in gabar soomaaliyeed ay la kulanto faraxumayn waxaannu leennahay dad arrimahaas u xil saaran oo dacwadaha noocan oo kale ah loo diyaariyey in ay ka howlgalaan arrinta iyadoona muhiimka ah ayaa waxa ay tahay inaannu leennahay maxkamad lala tiigsada ciddii lagu helo dil iyo xadgudubyo sharci darro ah danjire faransiisco madiera oo dhowaan london uga qayb galay shirweynihii looga hadlayay arrimaha soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu u arko dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed oo dhowaan ka mid ahaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda soomaaliya shirkani wuxuu ahaa mid guulah hogaamiyeyaasha soomaaliya ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba waxay isku wada raacsan yihiin dhismaha soomaaliya oo midaysan iyo aragti cad oo ku aadan sida halkaasi lagu gaadhayo haa sida aan sheegayna hay-adaha dowladeed ee jira weli waa kuwa tabar daran hase yeeshee waxaa hadda la garwaaqsaday ahmiyadda amniga waxaana si xoog badan ay uga shaqaynayaan in hay-adahaasi ay shaqeeyaan xaqiiqdu waxa ay tahay in heshiisyada amniga ay muujinayaan in la qaadayo dariiqa saxda ah waxaa hadda loo baahan yahay ayaa ah in soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada la sameeyey ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
shir looga hadlayay koruqaadidda tayada waxbarashada jaamacadaha soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada burco waxyaabaha ka soo baxay shirkaas waxaa faahfaahintan ka soo diray barkhad maxamuud kaariye inta badan tayada duruusta ay jaamacaduhu bixiyaan waa kuwo ay dadku ku kala aragti duwan yihiin waxaanay dadka qaarkood u arkaan in badankooda dulucda loo furta ay tahay in lacag laga sameeyo walow ay jiraan guddi sare oo hubinta tayada tacliinta loo sameeyey haddana taasi ma noqon mid dadku ku wada qancaan waxaana socda dadaalla inta badan laysku dayay in kor loogu qaado tayada duruusta ay bixiyaan jaamacadaha dalku shirka iskutaga jaamacadaha carabta oo dulucdiisu ahayd kubcinta iyo kor uqaadida tayada waxbarashada ee jaamacadaha soomaalida ayaa toddobaadkan lagu soo gunaanaday magaalada burco ee gobolka togdheer shirkan waxaa ka qayb galay oo tababarkan bixinaya aqoon-yahano ka socda jaamacadaha carabta gaar ahaan midowda jaamacadaha ee ururkaas gudoomiyaha jaamacadda burco brofesor saleebaan yuusuf dirir oo jaamacaddiisu martigelisay kulankan ayaa furitaankii shirkaasi ka hadlay aad iyo aad baanu idinku soo dhoweynaynaa jaamacadda burco haddii aad tihiin wufuudahan kalajaadka ah waxa weeye jaamacadihii ugu galbeesanaa oo camuud iyo eelo ay ka socdaan jaamacadihii ugu barisanaa ee nugaal iyo sanaag ay ka socdeen brofesorada halkan inala fadhiya ee ka mida ururkii jaamacadda carabta walow shirkan uu buuq hadhayey kadib markii mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada isku maandhaafeen haddana waxaa ku dhammaaday habsami iyadoo gebagabada shirkaasi ay ka qaybgalayaasha iyo wakiiladii ka socday jaamacadaha la guddoonsiiyey shahaadooyin waa kan mar kale gudoomiyaha jaamacadda burco brofesor saleebaan oo xidhitaankii shirkaasi ka hadlaya jaamacadu haddii ay isu tagaan oo iskaashadaan inay wax weyn oo cajiiba ay samayn karaan hadday cilmi baadhis tahay hadday tahay bolosiga ardayda kollay tartan waa jiraa tayadaa lagu tartamayaa laakiin intaynu sheergalaynaa waxaba yani ka badan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
xaalad bani-aadannimo oo degdega ayaa looga dhawaaqay caasimadda dalka yemen ee sanca kadib markii halkaasi uu ka dilaacay xanuunka daacun caloolaha oo ay u dhinteen tobannaan qof isbitaalada magaaladu ay maamusho jabhadda xuutiyiinta ayaa waxaa buux dhaafiyey bukaanada uu hayo xanuunkan hay-adda laanqayrta cas ayaa iyaduna sheegtay in muddo toddobaad gudihiisa dadka looga shakisan yahay inuu koleeraha hayo ay saddex jeer kor u kaceen waxaanay gaareen in ka badan siddeed kun iyo shan boqol oo qof tan iyo toddoba iyo labaatankii bishii abrilna waxaa u geeriyooday boqol iyo shan iyo toban ruux yeman oo dagaallo ay ka socdeen sannadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku nool soomaali ku go'doomay haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha qaxootiga soomaalida ee magaalada sanca dahabo cabdi faarax ugu horreynna waxa aan weydiiyey waxa uu xanuunkaasi ka dhashay
yeman inuu macnaha dagaalka jiro waa la ogyahay waxaa istaagay khidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado qashinkiiyaa magaaladii buux dhaafiyey marka uu qashinkii magaaladii buux dhaafiyey waxaa bilowday yani jiro annaga aan dhahno soomaalida daacuun aan dhahno waxaa dhacday in uu macnaha maalinba maalinta ka dambeeyo uu sii taraayo oo isbitaalada banaankooda xitaa la jiifo oo xamaanaadkiisa baryaadka ay xitaa la keeno waayo dahabo ee soomaali fara badan baa ku dhaqan ee magaalada sanca ee ma jiraan dad soomaali ah oo uu cudurkaasi ee daacun calooluhu soo ritay ilaa iyo hadda inta aad ka warhayso inta aan ka warhayno waa shan ruux maxaan kuu sheegaa laakiin wax ku dhinta ma jiraan shanta ruuxna waxaa loo iscaafay isbitaalada alxamdulilah haddana xaaladooda way iska fiican tahay waxaa ugu darnay hal gabar oo macnaha laba maalmood camal oo xanuunka hayay oo muddo yar la xanuunsatay ehelkoodiina la karantiilay inta kalena way iska fiican marka isbitaalka marka la geynayo ee isbitaalka adeegii caafimaad ee ma ku dhammaystiran yahay waxaan la soconnaa in magaaladaasi maamulkii dowladda aanu ka jirin hadda oo ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta marka adeegyada caafimaad ee ay isbitaaladu bixiyaan waa sidee wallahi adeega caafimaadka isbitaalka bixiyaan ma laha waxaa waaye dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan si qofka marka soo rito ama soo iscaafo dhakhtarka oo yimaadaba calaadul waxaa la seexiyaa dhulka faloombooyinka iyo wixii oo macnaha kahortag ahaa iyo waxaa dhanne qofka waa loo qoraa muxuu soo gataa maxaan kuu sheegaa farmashiyaasha ma garan wax yaala ma laha isbitaal asagaa soo iibsada daawooyinkiisa qofka asagaa soo iibsada daawooyinkiisa qofkii markaas aan awoodinna wallaahi xaaladiisa waa bariga dhexe waayahay marka cabsi intee la-eg baad idinku hadda qabtaan ma jiraan wax dadaalla ah oo aad kaga gaashaamanaysaan haddii aad soomaalida tihiin cudurkaasi faraha ba-an ku haya ee magaalada sanca wallahi sida runta ee oo horta qofka dadka laajiinta waa taqaanaa meelaha ay degan yihiin waa guryaha ugu oo raqiisan oo xamaamaadkoodana uu yahay macnaha xamaamaadkii hore oo qadiimka ah saas ay tahayna waxaan sameynay nasuul meydaani oo dhalinyaro soomaali oo mutadawiciin ah ay sameeyeen ay yidhaahiin ka taxadira ilmaha markay iskoolka yimaadeen ka dhaqa gacmaha ay tawciye ay ka siiyaan markaad ciyaalka ku aragtaan shubankaas aad ku aragtaanne maxay ahayd marka ugu horeysa waxaad siisaan lix qaado oo sokor eh iyo hal qaado oo milixe iskugu dara cabsiiya isla markaasna dhakhtarka geeya yacni dhalinyaro soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha soomaalinimo iyo tadawacnimo xaafadaha u gashay guud ahaan xaaladda qaxootiga ee soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada sanca hadda waa caynkee xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno wallaahi sida runta horta maalin kastaba walaxaa la iska sheegaa oo waxaa la dhahaa qaxootiga maanta waa kasii daray maalintii hore siday aheyd ma ah laakiin saacadda la taagan yahay wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto sababtoo ee hay-adihii oo macnaha musaacidooyinka bixin jiray macnaha wixii musaaciday way ka goosteen yemantii musaacidooyinka iyo waxaas lasiin oo siin lahayna waxay leeyihiin u n c r waxay siinahay qaxootiga si aad iyo aad iyo aad u ba-an ay ugu liitaan yani sanca yani yani hay-adaha deeqda bixiyo uguma talagelin qaxootiga yeman jooga sanca jooga in aan waxsiido ascaday lagu yiri noloshu waa sidee dadku sidee bay u nool yihiin maxay ku nool yihiin hadda shaqooyinna ma jiraan
wallaahi shaqooyin ma jiraan jacfarow sida runta oo wallaahi waxaa jirto in ay haweenka soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii lasoo reebo bacyo loogu guro waadan sooma ciyaal shalay waxaan xalinaynaa arrin ah ilmo yaryar oo toban sano jiro oo dabada gaaska dabada gaaska waa taqaanaa oo cuntada lagu kariyo inay xad oo cuntada lagu kariyo in ay xadeen ay macnaha gateen ay gurigooda geeyeen ay dheheen macnaha ay ugu dhigeen ehelkoodii yani waxay ay cunaan waxaa dhacda inay daaqashamsiyooyinka ay laajiinta ay ka degsana daaqashamsiyo waa taqaana soolarada kolley way yeman ma laha koronto marka dadka saad u ogtahay laakiin waxay isticmaalaan soolar yani ay saartaan guriga dushiisa qoraxdaas ay tahay dabkaas oo kaydiyo ay ku isticmaalaan marka daayada dadka gaajo laamnigeed waxayba dejisto hayaan soolaradii islaameed ay dejisto hayaan ay xadowaan kii lagu qabtana waa la xidhaa kii kaleento lagu qabanina saasay ku gataan wax xaalada ay ku nool yihiin oo qaxootiga sanca jooga ay ku nool yihiin ma jirto waa sufur taasi waxay ahayd dahabe cabdifaarax gudoomiyaha guddiga qaxootiga soomaalida ee magaalada sanca oo khadka telefoonka goordhoweyd iigu waramaysay waa tahay jacfarow dhegeystayaasha weli warbixinno kale iyo barnaamijyo ayaan u soo wadnaa hase yeeshee dhinacii heesaha ayaan markan jaleecayaa fanaanka xasan aadan samatar iyo heestiisii haadbahadke
soo baxay albaarkii alaalacdiya muuqiinu waxaynu haystay dayaxoodkiisii ka soo baxay albaarkii
wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan weli waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurbe ah hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida
weerarkii dunida meelo badan gelgeliya ee dhinaca kombyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombyuutaro oo badankooda qaaradda eshiya la weeraray mar kale waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli inka badan boqol iyo konton wadan oo uu ka dhacay weeraradaasi dhinaca feelasha qaarkood la waayey markaas oo kooxii weerarka qaadayna ay weydiisanayeen lacago si ay feelasha dib ugu soo celiyaan mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaad qaran ee wadanka ingiriiska waxaana ay keentay in hay-adda caafimaadka qaran ee britain ay ku baaqdo weerar xoogan oo dhacay isbitaalada qaar ayaa waxa ay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakihiyaan qalliino ay sameyn lahaayeen sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awoodi waayey inay helaan faylasha bukaanadii ay qalliinka ku sameyn lahaayeen
waxaa soconaya kabaaraandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu donald trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eriyey madaxii hay-addaasi james come maamulku waxa uu waraysiyo ka qaaday ugu yaraan sideed ruux oo xilkaa u sharaxan madaxweyne trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto ka hor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweynaha noqday waxa uu sheegay in howshu ay si dhaqso badan ku socoto isagoo xusay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idin lagu hayo waxaanu xusay madaxweynuhu in dhammaantood ay yihiin kuwa la wada yaqaano tixgelinna loo hayo waana taa buu yidhi tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya dowladda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa riddada dheer ah oo gaari karaya ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo kilomitir aqalka cad ee wadanka mareykankana wuxuu ku baaqay in dalalka kuuriyada waqooyi dalalka caalamkaahi in ay kuuriyadaasi waqooyi saaraan cunaqabatayn adag goorsii horeysa ee maanta dowladaha jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa si kuluu cambaarayay gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday waxay talabadaasina ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka islamarkaasina ku xadgudbaya qaraarkii qaramada midoobey ee barnaamijka hubka kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaraha jabaan shinzo abe ayaa ku amray dowladiisu inay heegan gasho shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii cakirmaysa ee gobolka halka ruushkuna uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ay riday dowladda kuuriyada waqooyi
dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dilkii ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay lagu geystay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa muujinaya ammaandarrida sii kordhaysa ee qaybta koonfur bari ee dalkaasi iyadoo dhinaca kalena uu heerka dadka qaba xanuunka h i v uu sare u kacay kuwaasoo halgan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad wariyaha v o e da zak badof ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada zaymo ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobaya qaybtan fog ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa waxa ay ku dhowdahay katalowga xadka dalkaasi uu la leeyahay suudaanta koonfureed iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo bienveno sapioko waa kalkaaliya caafimaadda
Here it's a crossing where everything converges. It's why the level of HIV is high. And also a lot of rebellions, a lot of halkani waa iskuuska wax waliba ay isugu yimaadaan taasina waa sababta heerka h i v du uu sare ugu kacayo waxaa kaloo intaasi dheer in qaar badan oo ka tirsan fallaagada ay ka gudbaan zimio iyo obo waxaa xitaa halkan jooga qaxooti badan heerka cudurka h i v ee koonfurta bari ee dalkaasi ayaa maraya saddex iyo toban boqolkiiba inkastoo shaqaalaha gargaarku ay sheegeen in intaas uu ka sarreeyo dadka oo ka baqaya in lagu ceebeeyo arrimo la xiriira dhaqanka iyo caadada ayaa ka hortegaya in baaris qofka lagu sameeyo oliver penig waa isuduwaha mashruuca msf dadku waxay aaminsan yihiin awoodaha dabeecadda iyo dhaqaatiir dhaqameed oo ay aad u caadaysteen iyadoo dadka ay ka maqan tahay aqoonta in ka badan kun iyo shan boqol oo qof ayaa yimid cusbitaalka keliya ee ku yaala zambio iyaga oo ka imaanaya ilaa iyo dalka uganda kuwaas uu ka faa'iidaysanaya la tacaalidda cudurka h i v ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn agnes dabaraguni waxa ay qabtaa xanuunka h i v When I did the test and found out I was positive, my husband said, he does not have HIV.
markii aan isbaaray waxaan ogaaday in aan xanuunkan qabo saygayga ayaa sheegay in isaga aanu hayn xanuunka isla maalintaas ayuuna iga tegay sanadkiiba mar ayaa agnes dabrogoni oo qabta xanuunka waxay u lugaysaa afartan iyo shan kilomitir magaalada zimio si loogu sameeyo baaritaan la xiriira daryeelkeeda caafimaad waxaana safarkaas uu ku qaataa laba maalmood
The roads are very insecure. I don't have a motorcycle or the money to pay to get here.
jidadku ma aha kuwo ammaan ah ma qabo mooto ama lacag aan halkaasii ku tago cabsi badan ayaan kala kulmaa in aan ku safro jidadkaas burcad iyo kooxo fallaaga ah oo ay ku jiraan haraadigii lord resistance army ayaa dhammaantood jooga halkaasi waxaana dadka deegaanka ay qabaan walaa xagga ammaanka ah iyadoo xaaladda ay sidaasi ka sii xumaan doonto marka bilaha soo socdaa ay ka huleelaan halkaasi ciidamo ka kala tirsan maraykanka iyo uganda bilaha nagu soo aadan warbixintii wariyaha v o eda zak bardof waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada dooda gaaban saynab abuukar maxamed ayaa la diyaara
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan soo saaray go'aano ku aadan dhanka amniga iyagoo isku raacay in la dhiso ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada muqdisho kuwaas oo yeelanaya hal talis iyadoo dhanka kalena magaalada muqdisho laga mamnuucay ciidamada hubaysan iyo gaadiidka dagaalka waa arinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shide iyo aqoon-yahan amiin saxane haaruun oo ka faallooda arrimaha siyaasada dalka waxaan ku horeynayaa abwaan shide sideed u aragtaa in la sameeyo amaba la dhiso ciidamo gaar ah oo xaqiijiyo ammaanka caasimada magaalada muqdisho aad waxaan ugu faraxsanahay oon taageersanaho soo dhowaynayaa ee, aan mataqaanaa shirkii golaha wasiirada ay ansixiyeen in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka nabadda magaalada muqdisho suga iyo afgooye weliba afgooye laga soo bilaabayaa la yidhi sidaa darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan u hamuun qabnaa inaan helno nabad lagu wada diirsado oo lagu dakeeyo dalka meel kastaba Een, waxaan haddii aan magaalada muqdisho la xasilin oo nabadeeda iyo amnigeeda la sugin ma xasili doonto ee, maga- soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay sidaa quruxda badan oo la yidhi ciidamo isku dhaf ah ha loo sameeyo oo ciidamada qaranka soomaaliyeed iskugu jira ee meel kastana waa inay u gurmadaan oo ay gacanta saaraan cadowga si ay u xasiliyaan dalka taa waan ku faraxsannahay nin kastoo muwaadin oo soomaaliyana waa mid uu aad ugu farxo kuna seexdo kuna soo tooso marka waxaan leeyahay hambalyo go'aanka ay gaareen wasiiradu oo yani danta dalka iyo danta qaranka iyo danta soomaaliya intaba ah waanu soo dhowaynaynaa ciidamada loo diro hawsha oo isku dhafka oo wadankay mataqaana loo xil saarana waxaanu jecelnahay inay yani mataqaana u gutaan sida mataqaanaa ayaga xilka loo saaray amnigana ay sugaan aad baad u mahadsantahay abwaanshide dib baan kugu soo laabanaya haye amiin saxane ma kula tahay in qorshahan cusub uu ammaanka magaalada muqdisho oo dhibaato badani ay ka taagan tahay wax looga qaban karo Een, aniga se ila tahay maya maxaa dhacay horta cid aan ammaan u baahnayn ma jirto waa loo wada baahan yahay wixii umusha u danabaa ilmaha u danabaa la yidhi laakiin anigu waxaan u arkaa go'aankan eh, mida waxba ka bedelinoo shimbirayo heesaa maxaa dhacay hadday tuuba socoto tuuba biyeya hadday socoto oo lagu yidhaha hoosteeda qallaji biyaha qallaji dee horta tuubada inaad iska xidhaa fiican ood horta xidho kabacdi aad qallajiso anigu waxaan leeyahay wax isbedela Een, in ragga horta faker la yimaado Eh, raqba waa ku raggeed baa la yidhi oo la fakero Mu- muwaadin kasta oo soomaaliyeed waa fakerayaa oo muxuu ku fakerayaa wadankan ragaaday ee fadhiiday sidii dhibka looga saari lahaa muwaadin kasta oo wax kala garanaya oo in uun wadaniyadi ku jirtaa waa fakerayaa laakiin anigu waxaan u arkaa daloolka inta uu la egyahay iyo karinta la doonaya in lagu talo karintaa yar oo arrintani waxba ka bedeli mayso oo aan ka ahayn shimbira yahow heesa ayay aniga ila tahay saynabi marka waxaad leedahay qorshahan wax badan kama duwana kuwii ka horreeyay wax alla wuxuu ka bedelan yahay haddee looba joogaa la yidhi ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta in dalku uu samata baxo oo abni la helo laakiin anu waxaan leeyahay go'aankan la isu geeyey afka qalaa horta waxaa lagu yidhaha initiate fiso in wax lala yimaado la fakero way fiican tahay laakiin go'aankan anigu waxaan u arkaa shimbirayow heesa haddaan runta sheego abwaanshide waad dhegaysanaysaa dooda amiin saxane ma tahay mid meesha ku jiri karta waxaan leeyahay saaxiib nabad baa macaan badan meeshii aad doontaba farxad lagu musheexaa miro wacan ku gurataa nabad haddaan la helin wax innaba hirgelayaa ma jiraan dalkaani maanta uma baahna arbushaad dambe mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna wuxuu u baahan yahay maanta sabata bixin yacni daweyn boogadhay yacni nabad in la helo ayuu ummadaanu maanta u baahan tahay marka waxaan leeyahay aqoonyahanka ilaa iyo dalka markuu burbury hadda ka dhexaysa markii la waraystaba wuxuu yidhaahdaa waxaas waa shimbirow heesay wax dhici kara maaha marka waxaan leeyahay qofkii wadaniya oo waddanka dul cirbad u gelinaya waxa la warsado saxaafaddana ha laga sii daya raadiyaalka ayaa laga daayo
abwaanan kaa dhex galo anigu waddanku booga badan buu leeyahay waan ogahay boog waddanka ku taalla inaan damqa ma raba anigu waxaa la yidhi laakiin soomaalida waxay ku mahmaadaa geelu labada lugood ee dambe habeedda uu ku lahaan jiray haddii labada hore lagaga arko waa xaajo u la soo baxay baa la yidhaha annagu waan maqli jirnay intay golaha wasiiradiisu tagaan inay hadalla macaan soo saaraan on the beber ah on the ground maaha hadda waa on the beber inay soo saaraan waan maqli jirnay laakiin waxa weeye xaajadaada ragga lama siiyo ee waxa la siiyaabaa liyo xoolahaaga hadalka aan anigu xaqa u leeyahay ni anigu waddani baana waxa weeye haddaba abwaan waxaan kuu sheegayaa in waddanku u baahan yahay shaqo intaa ka ballaaran waxa weeye anigu barnaamijkan hadda ayaanta dhaweyd go'aankee la gaadhay ismalihii waxbuu ka bedeli arrimihii hore waxa weeye runta in la sheegana wadaniyad xuma ma aha ma aha ummad badan baa ina dhegaysanaysaa waxa weeyaan been macaaniyo run kharaarkida kaynu sheegnaa abwaan waan kaaga baxay haye abwaan shidde
wax dhici kara maa wuxuu ku doodaya wuxuu sheegaya rajadu sidii hore way ka wanaagsantaha wayna ka wacan tahay sideedana sideedana waxa weeye soomaalida waxay kabaya mooyaane waxay jebinaya ninkii ka hadlaawo ma ahan soomaali saxa ma ahan aqoon-yahanna ma ahan muwaadinna ma ahan soomaalida maanta waxaanu rabnaa inay bogsato inay gaarto asaageed meeshuu gaaray soomaalida waxay ku mahmaadaa raad aruuriya dib looma qaado annaga waxaan rabnaa amnigu iyo nabadda iyo kalsooni iyo sharafka iyo qarannimadii ummadda soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yani sideeda hore noqotaa u baahannaha waxaana soo celi kara dowlad haddaynan ciidan lahayn dowladnimadu iyo qarnimadu waba kama jiraan haddaynan warfaafin lahayn dowladii waxba kama jiraan waxiida haddaynan maaliyad iyo dhaqaalo lahayn waxba kama jiraan dowladdan wax ka maqan male way u dhayin wax kasta madax fiican wasiirro fiican ra-iisul wasaare fiican madaxweyne fiican dad la soo xushay oo muwaadiniino soomaaliya hogaami qorshahan waa qorse saxa waa kii nabadda waa kii horumarka waa kii qarannimada waxa qofkii ka weecdana haddee annagu waa ridaynaa ninkii raaca waddadaanna soo dhowowa waxaan siinayaa amiin saxane waxaan kuu sheegayaa abwaane ama dadka ay maqlayaan u sheegayaa hadda caasimadii waxaan joognaa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muqdisho maalin walba dad baa la laayaa habeen walba dad baa la laayaa ergadii baa la dilaa shirarka ka soo qayb galay waxa la yaha way baksadeen iminka nin baa xabada ridaya dad buu dilayaa wadamada horu maray marka la eego markiiba magaciisoo saddexan meesha uu ka soo jeeday inta sane uu jiray kabaha noocuu qabaybaa markiiba naloo sheegaa war maxaa sababay inta la dilo dad waxgarada oo indheergarada in markaaba la yidhaahdo wuu baxsaday baadhitaan baa lagu hayaa waa laydiin sheegi doonaa maxaa sababay bal dadka i maqlaya waxaan weydiinayaa maxaa sababay weli annagu dad nin wax dilay oo la leeyahay hebel hebel baa la odhan jiray intaasoo sanuu jiray degmada wuxuu ka soo jeeday tuulada hebla ma garanaysaayes maanaan arag haddaba anigu waxaan su'aalayaa ninkan abwaankee dooda igula jira iyo intay maqlaysaba war in abniga gacanta lagu dhigi waayo bal ii sheega waxa sababay anigu waxaan haddaba anaa ka jawaabaya aan sheegayaa shacabka soomaaliyeed baan wadaniyiin ahayn baan anigu leeyahay hadday wadaniyiin yihiin nin wax dilay maba fakadeenba haye abwaanshidde haddii aad dooda qaadatid
dilka iyo dhibaatada uu sheegayo annaga kaliya ma kama jiro caalamka oo dhan uu ka jiraa dowlado waaweyn ayaa maalintii annaga dalkeena inta ka dhacda in ka badan ay ka dhacaan waxaa weeye marka saaxiib si aan dil iyo dhibaato looga raysto waa waxa ciidanka loo sameeyey nabadgelyada sugaya yani magaaladan muqdisho iyo hareeraheeda intaba marka oo yani u gudbi doona haddii alla idmo markuu halkaa xasiliyo wadanka intiisa kale marka arrinta ayadaa saaxiib waa la suulinayaa waana waxay matana golaha wasiiradu u fariisteen oo waxay u ansixiyeen in yani mataqaanaa la helo ciidan suga ammaanka dalka waxaan hadalka siinayaa amiin saxane waxa weeye baahida jirta waxa weye xal bay u baahan tahay haddii loo fakera si wadaniyada oo dawad la raadiyo dawad adoo asbirin u baahan haddii kininkii tibayda lagu siiyo kuma bogsootid waxaan anugu aaminsanahay xalka la raadinayo iyo dhibka jira isma laha waxa weyaan gaadhi dhambaa qarax wada intaasoo checkpointadu soo dhaafaya maxaa sababay wadaniyad baan jirin marka runta la sheego wadaniyad baa jirin waxaa la yidhi wixii ragu kaco rabbina aqbalaa way rumoobaan anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada muqdisho taalla si dar ilaahay ah oo wadaniyada haddii loo wajaho waxbaa laga qaban lahaaye hagar baa jirta nin abwaanaa berigabiyo wuxuu yidhi baadida nin baa kula dayday idaalla kaa badan oon doonahay inaad heshana dainaabidkaa anugu waxaan leeyahay dadka hawshu ay ka go'da ee saraakiisha ah amba shacabka ayaan daacad ka ahayne hadday lilaahi jirto beri hore dawan la heli lahay gabagabada doodaan isla soo gaarnay horey waxaa u jiray isku daya iyo dadaallo la doonaya in wax looga qabto nabadgelyada magaalada muqdisho balse intooda badan ma miro dhal qorshahan cusub si uu meelmarow noqdo maxaa looga baahan yahay hay-adaha ammaanka dowlada federaalka soomaaliya abwaanshide waxaa lagu xasili karaa sidaa quruxda badan oo hadda yani mataqaana dowladdu isku raacday in yani dadka shacabka iyo ciidanka loo diyaariyey dhammaan ummadda soomaalida wadaniga dalka iyo dibadda meel kasta ha joogeen sida howlgalkaas in loogu sugo nabadda iyo ammaanka lagu adkeeyo ayaa lagu xasili karaa waxaa kaloo jira dadka hadlayaa sida saaxiibkan oo kale waa inay bartaan nabadda yani hadal nabadeed inay ku hadlaan hadal colaadeed iyo fasas ninka ku hadlaa qudhigiisu wuxuu ka mid yahay fidnada dalka marka waxaan leeyahay aqoonyahan kow qalbigaada wadannimo ha gasho hadalkaadana ha aada mid wax dhisaya mid wax dumiya yow noqon haye amiin saxane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hay-adaha amniga maxaa tallaabooyin kala gudboon si ammaanka magaalada muqdisho loo xaqiijiyo anigu ammaanka magaalada muqdisho iyo dalka oo dhanba ama afkooya ha lagu soo daro ama farkeer rawiya haduuman ha lagu soo daree waxaan leeyahay waxaa lagu xasilin karaa marka dalka loo shaqeeyo laakiin aan laga shaqaysan haddii dalka loo shaqeeyo dawadiisa waa la heli nafta waa in loo huro maalka loo huro marka anigu waxaan aaminsanahay in dalka amnigiisa iyo siiba magaalada muqdisho biyo meel godan bay isugu tagaane ilaa muqdisho ammaan loo helo hadday ruuxa biniaadanka madax buu leeyahay haddii madaxa lagaa qabto jidhka intiisa kale oo dhan waa jiran yaho ruuxuuba waashaaba magaala madaxda muqdisho ilaahay amni ha noo siiya waa madaxdii waa madaxii dalka oo dhan xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde iyo amiin saxane haaruun oo ka mid ah aqoon-yahanada ka faallooda arrimaha siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
zaynab abukar maxamed ayaa doodaasi gaaban idinla socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a markaan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta qurbe sahre cabdi axmed ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolka minnesota saameeyeyna soomaalida qurba joogta halkaasi ku ah caruurtooda oo qaar ka mida la geeyay isbitaalaadka hooyooyinka ku dhaqan gobolka minnesota ayaa qaar ahaan waxa ay qabaan in cudurka jadeecada oo la sheegay in dhowr iyo afartan keesoo ka mid ah la helay caruur uu ku dhacay lana geeyay isbitaalaadka asalkiisa ka dhashay kadib markii ilmahaasi aanan la siin sida la sheegay tallaalkii ay u baahnaayeen cabsi hooyooyinka ilmahaasi dhala ay ka qabaan tallaalkaasi oo ay sheegeen cudurro kale inuu xambaarsan yahay awgeed safiya maxamed oo ah hooyale laba carruura ayaa mid ka mida ilmaheeda oo ay horey u tallaashay waxa ay sheegtay inuu ku dhacay cudurka autismka taasina ay sabab u noqotay in ilmaheeda markii uu ku dhacay cudurkaasi oo ilmaha ku rida maskaxda oo aysan u korin ilmaha iyo garaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq aad u sarreeya oo lagu arkay ilmahaasi oo aan isxadidi karin ay sabab u ahayd tallaalka cudurka jadeecada ee m m r-ka loo yaqaana markii ay siisa kadib waxay safiya iiga warantay waayo aragnimadeeda tallaalkan iyo cunugeeda wuxuu ku dhacay wiil waxaan qabaa autism qabo uunan aan ku isagoo hadlaya aan markaan tallaalay isagoo cunugayga fiican uu bilaabay inuu hadalkii uu hadli waayo uu bilaabay inuu ma aragtay gadaal u noqdo cunugii hadalkiibaa kasoo bixi waayey dagaal buu bilaabay meel walbuu iska soo riday marka waxaan ku aragnay yes ilmihiina waxaad arkaysaa gadaal gadaal u soconayo meeshuu lugaha afarka hore wuxuu ku istaagayaa faraha hore marka waxyaalo badan baan ku aragnay kabacdi ilaa intaa muusan hadlaynin intaasoo sano si lamida safiye maxamed waxaa iyadana ah iyadoo leh shan caruura ay ii sheegtay inaysan toos ilmaheeda u siinin tallaalka hooyo ikraam maxamed ikraam waxa ay ii sheegtay in ilmaheeda marka ay difaaca jir ahaan u dheelitiran yihiin oo ay iska difaaci karaan tallaalada in ay siiso gaar ahaana marka ay gaaraan muddada shanta sano ah tallaalkana loo baahan yahay cunuga marka uu dhashay ilaa iyo shan jir in si toosa loo siiyo waxay sheegtay hooyadaasi in difaaca ilmaha oo aanan dhammaystirmeyn aaweed ay sabab u noqonayso in cudurro ay ka qaadi karaan tallaal fara badan oo ay sheegtay in gobolkaasi laga siiyo ilmaha wadankan statekan aan joogo schedulkooda aniga ma qaabilsani ma raacsani sababto tahay ciyaalada difaacoodii ayagoona korinin weliba labada sano ugu horeysa bani aadanka markuu korayo sanadka sanadka ugu horeeya horta waaba sanadka ugu muhiimsan human beinka lifekiisa haba ahaatee aniga waxaan aaminsanahay ciyaalada sida kuweygaoo kale dee hooyo walba oo wadankan joogta oon kula talin lahayba dee caruurta inta inta la iskaga durdurayo tallaalada natbal tallaalada waxaa ku jira nafsadooda inay kala barbartaan ama loo faahfaahiyo tallaaladay klinimyada ay joogjoogaan aniga afartayda ugu horeysay gebigood horta jadeecada m m r-ka shaadka la dhaho waa mums measles rebelada waan ku wada duray laakiin dee waktiyaale aada ugu dambe baan ugu duray wiilkeygii ugu dambeeya shan jirka ah saan dadka dhan wada sheegayaba ilaa uu lix sano ka gaaro sanadka ugu horeeya first grade-ka ah ama kinnigardenka ayaa oo arko inuu xoogsan xooggiisa iskaga celin karo iskaga difaaci karo daawooyinkan aada u adag waa gartay haddaba inkastoo ikraam iyo safiya ay yihiin laba hooyo oo qaba fikraddan in tallaalku uu yahay dhibaato weyn oo ilmahooda soo gaarsiin kara cudurro kale oo hor leh oo lagu tallaalayo ayaa waxa aan saraakiisha caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba aan weydiiyey arrinkan sida xiriir ay u yeelan karaan tallaalka ilmaha loo siiyo ka hortagga ah cudurrada iyo sidoo kale cudurrada ku dhacaya doctor axmed roble waxa uu ku leeyahay xarun caafimaad isla gobolkaasi minnesora waxaa khadka telefoonka oon kula xiriiray uu ii sharaxay waxa ka dhexeyn kara tallaalka m m r-ka iyo sidoo kale cudurrada hooyooyinkan ay sheegeen inay kaga cabanayaan caruurtooda ama ay ka cabsi qabaan sida autismka oo marka faa'iidadiiba ma aragtay hadalka ay sheegayaan wuxuu kasoo horjeedaaba faa'iidadii laga rabay tallaalkii marka tallaalka ayaa wuxuu u socdaa ujeedadiisu ay tahay inuu ka hortago cuduradii ku dhici lahaa ilmihii iyo dadka nugulba marka inta maaragtay uu cudurka ku dhici lahaa ayuu difaac ayuu siinaya marka sida toos ah ayuu marka wuxuu u kordhinayaa difaacii maaragtay ilmaha iyo qof walbaoo maarata tallaalkaa la siinayo maaragtay difaaciisii ayuu kordhinaya tallaalka m m r-ka oo ka hortaga jadeecada iyo wuxuu ka hortagaa qaamo qashiirka oo mamska loo yaqaano iyo rubellada maisles oo jadeec ah mams oo qaamo qashiir ah iyo rubella oo ah cudur finan dhibca gudgududan wata oo waayadii hore aan soomaaliya aanan ku garanayn magac ahaan laakiin rubella loo yaqaano oo khatarna ku noqda haweenka uurka leh marka tallaalkaas m m r ka ayaa loo soo gaabiyaa iyo xiriir maaragtay autism ah ma jiro oo baaritaanadii faraha badnaa oo la sameeyey qofkii xiiseynayna wuxuu fiirin karaa website-ka maaragta xarunta maraykanka u qaabilsan cudurada faafa iyo kahortagooda oo loo yaqaano center of disease control c d c doctor roble ayaa mar kale ku adkeenaya in tallaalku uu yahay difaaca ugu fiican ee looga baaraandegi karo in lagula dagaalamo caruurta in ay ku dhacaan cudurada wuxuuna ii sheegay in ilmaha marka ay adduunka ku cusub yihiin oo ay saas u dhashaan ilaa iyo xilliga ay ka gaaraan dhowr iyo toban jirka intalaalka muddooyin kala duwan iyo xilliyo uu leeyahay si rasmiya ay tahay in loo siiyo ilmaha si uu ugu noqdo difaac guud ahaan tallaalka waa safe waa maaragtay dhibaato maaragtay ma jirto waana wuxuu leeyahay faa-iidooyinkiisa ayaa badan wuxuu ka hortegayaa cudurro fara badan oo dilaa ah marka ilaa xaalado aada iyo aada naadir u ah oo dhis ah mayne wax oo dhib la sheego oo maaragtay intaasoo milyan ilmood marka la tallaalo ayaa wax yar complication lagu arki karaa laakiin waa wax aan maaragtay marka la baranayo bulsho meel ku wada nool tiradeeda faa-iidada kasoo baxaysa ayaa aada iyo aada uga badan marka sidaan dhahayno warkaan kusoo gaabinayno waa talaalku waa maaragtay dhibaato uu keenayo ma jirto wuxuuna ka hortegayaa cudurro fara badan balse hooyo safiya maxamed ayaa iyaduna sida tan ku sifeynaysa cudurkan hadda one week buu cunugu ku dhacday waa qandhadii way ka kacday waana biskood alxamdulilah laakiin cunuga autismka miyay ka kacday waa may cunuga agzimada qaba miyuu ka kaca waa may cunuga food allergy waa lifetime waayo immune systemkiisa dhan ayaa ilmihii oo qandhan ayaa waxaa lagu dhufan tallaalka taas maxay keenaysaa marka cunuga inuusan difaac uusan lahayn uusan iska celin karin marka waxaan leeyahay ama kala talinaya waalid kasta soomaaliya inay ilmahooda markii ay u hiiliyaan aysan mar walbaba dhakhtarka markay u geynayaan ay dhahaan cunugayga oo qanan horta marka hore wuu qandhan yahay cunugayga ha iga tallaalin isku soo wada duuboo hooyooyinka haatan diidaya in ilmahooda ay tallaalka siiyaan ayaa marka dib loo raaco qaybo ka mida soomaaliya gaar ahaana koonfurta oo tallaalka sannadihii ugu dambeeyey ee dowlad la-aanta dalka u ahaa marka lagu wareejiyo xaafadaha waxaa qaar ka mida hooyooyinku ay qabaan aragti ahaan midaan sidaasi uga fogeyn hooyooyinka qurbahan ku dhaqan ee soomaalida ah iyagooo sidaasi si lamidana u arka in tallaalka uu yahay mid ilmaha ku beera cudurro guud ahaana barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan oo aan ku eegnay tallaalka mm r-ka iyo xiriirka ka dhexeeya cudurrada ilmaha uu ku reebi karo kadib markii la siiyo tallaalkaasi jadeecada ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
haatana waxaad nala dhegaysataan heestan idaacadayadii fiidnimona waa naga intaa waxaannu dhegihiinna ku dhaafaynaa codkaasi macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii deeqa intaynu dib u kulmayno waa anigiiyo jamaal oo idin leh nabadgelyo
lagu deeqo